in Washington, wishing you a very good weekend.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax jimcaha bisha oktoobarna waa lix iyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah caasho ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada boosaaso ay dhibaato ka haysato adeegsiga shilinka soomaaliga ah oo uu ganacsigoodu ku tiirsan yahay shan iyo toban sano ayaan ka ganacsanayay khudaarta tan maanta maalin ay ka liidato oo ka waaya badan tahayna ma jirto waxaanu ku soo qaadanaa lacagtan een, khudaarta tan dolar baanu ku soo qaadanaa hadday basal tahay hadday baradho tahay hadday yaayo tahay annaguna waxaanu ku iibinaa kaash haddii aanu isnidhaahno kaashkii aad ku iibiseen dolarkii ku bedela isma keeno waxaa kaloo aad maqli doontaan gobolka albeerta ee dalka kanada oo shaqooyinka qaar dib loo furay kadib markii uu hoos u dhacay tirada dadka laga helayo xanuunka covid barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haysa sahre cabdi axmed
boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay banaanbaxyo khamiistii shalay ahayd ayaga oo yimid albaabada laga galo dhismaha baarlamaanka dalka nigeria saacado kadib markii ciidamada booliiska ay sheegeen inay soo celin doonaan amnigii iyo kala dambeyntii in ka badan usbuuc oo ay socdaan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo tacadiga booliiska ay geysanayaan wadankaasi banaanbaxayaasha ayaa iska dhigatiray amaro lagu soo rogay banaanbaxa ka jira caasimada abuuja dowladda ayaa sheegtay in goor hore oo khamiistii shalay ahayd ay amaro joojinta dhaqdhaqaaqyada dadka iyo sidii loo hakin lahaa xanuunka covid 19 ay soo saareyso dad badan oo careysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka ayaga oo lulaya calanka islamarkaasina wadooyinka gooyey waxaana isku dhacya ay dhex mareen dadkaasi iyo booliiskaba dadka banaanbaxyada sameynaya ayaa la warinayaa inay isku dhac uu dhex maray sidoo kale tiro kale oo hubaysan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ku raacsan tahay taalibaan in dib loo qaabeeyo sharuudaha u hogaansamidda heshiiska ay gaareen labada dhinac horaantii sanadkan ee ku saabsan dagaalka afghanistan waxaan ka soo baxaynaa dhankeenna heshiiskan waxaan sidoo kaleeto ilaalin doonaa hirgelinta guud ahaanba qeybaha kale ee heshiiska dhammaan dhinacyadu waa in ay mas-uuliyadooda ka soo baxaan sidaasi waxaa yiri salmey khaliil zaad oo isagu ah u qaybsanaha dowladda maraykanka ee arrimaha colaada afghanistan sidii loo damin lahaa in loo hogaansamo sharuudaha heshiiskan uu dhigayo ayaa ka dhigan in la yareeyo tirada howlgallada kuwaasi oo dad badan oo reer afghanistaana ay ku dhinteen sarkaalkan ayaanan sheegin faahfaahinta la xiriirta tallaabooyinka ay qaadayaan si loo dhimo qalalaasaha ka jira wadanka afghanistan
mahadsanid sahre cabdi axmed oo warka caalamka aynala socodsiinaysay meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan adeegsiga shilinka soomaaliga ee ganacsatada yaryar ay ku iibiyaan badeecadahooda ayaa waxaa soo food saaray dhibaato ay kala kulmaan lacagaha doolarka maraykanka marka lagu sarrifayo lacagta soomaaliga arrintan ayaa waxa ay ka dhalatay sicir barra bilihii lasoo dhaafay ka jiray deegaanada puntland iyo iyadoo uu yaraaday lacagta doolarka ee suuqyada lagu sarrifi jiray wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadamo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan kasoo dirtay magaalada boosaaso bilihii u dambeeyey ayaa adeegsiga shilinka soomaaliga ahi waxa uu gacmahooda ku koomay ganacsatada jeeblayaasha loo yaqaan ee suuqyada magaalada boosaaso ku iibiya bagaashka khudaarta iyo wixii la mid ah kuwaasoo markii ay badeecadaha ka soo jumlaysanayaan ganacsatada waaweyn ku soo gata lacago doolar ah yurub maxamed aw ciise oo ka mid ah haweenka qudaarta ku iibiya suuqa magaalada boosaaso ayaa sheegtay inay caqabad kala kulmeen isticmaalka shilinka soomaaliga ah oo ay wax ku gataan sababo la xiriira isbeddel ku yimaada sarifka lacagta doolarka dhibaato weyn baa naga haysata qudaarta hadday tahay ta- een, mooska iyo hadday tahay tan kaleba shan iyo toban sano ayaan ka ganacsanayay qudaarta tan ama moos ha haato ama baradho iyo ba- yaanyo ha haato maanta maalinay ka liidato oo ka waaya badan tahayna ma jirto waxaanu ku soo qaadanaa lacagtan een, qudaarta tan doolar baanu ku soo qaadanaa hadday basal tahay hadday baradho tahay hadday yaanyo tahay annaguna waxaanu ku iibinaa kaash haddii aanu isnaano kaashkii aad ku iibiseen doolarkii ku bedela isma keeno marka wixiina waxaa loo baahan yahay in layskeeno ummaddii inay wada caydhowdo oo wada fakhrido oo ay dee fakhri isugu baxdana ma wanaagsana sida ku socotana waa isugu baxaysaa ay sababtay tahay kuwa guryaha joogaana wax ma hayaan kuwa suuqa joogaana waa daymaysan yihiin ilaa iyo xad baa dadka suuqu daymaysan yahay maxay tay dadku waxaasuu ku noolaa waxaasuu bariiska ka raadsanayey maantana waaba waxay ka raadsadaane wixii ay iibinayeen wax ka hooseyn bay iibinayeen muuse cali aadan oo ka mid ah ganacsatada jumlada ku iibiya suuqa magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay inay yaraadeen dadkii wax ka iibsan jiray kadib markii ay ku jaahwareereen qiimaynta badeecadaha ay hayaan dollar maadaama aan wax ku iibino ganacsatada wax naga gadato oo naga dambayso gacan labaadka ah waxay keentay markii alaabta naga gateen in uu suuqi inay wax iibiyaan ama qiimaynta alaabta ku adkaato shaygii kun shilin ku fadhiyey hadda laba kun uu ku fadhiyaa shaygii laba kun ku fadhiyey saddex kun uu ku fadhiyaa ama saddex kun iyo ka badan marka taasaa waxay keentay in caruurtii yaryareyd ama dadkii gacan saddexaadka ah soomaaliga wax ku iibsan jiray lacagtoodii ay u goyn weyso waxay ay horey ugu gadan jireen shaygay ka bixin jireen maalan eh, sharaabkay ka bixin jireen sideed kun maanta saddex iyo toban kun labiyo toban kun buu marayaa taasaa marka waxay keenaysaa in iibkii qaabkii wax loo iibsanaya ay yaraato oo suuqun hoos u dhaco cali maxamed jibriil oo ka mid ah sarifleyda suuqa magaalada boosaaso ayaa sharaxaya sababta ay u yaraatay in dadku ay isticmaalaan shilinka soomaaliga Ee, sababaha keenaya lacagta waxa weeye lacagta waxaa ka shaqeeya in yar ee shaqada isku soo hadhay waxaa isku soo hadhay waxa weeye sarifleyda oo lacagta dadka ka bedeshoo qaadata shacabka ah iyo qolada qaadka iyo qolada qudaarta iyo dekadoo soddon baqaada waxa weye boqolkii soddon qaadata marka lacagta shaqadeeda yaraatay dadkii waxa weeye lacagta saalmaniga bay dadkii isticmaalaanin waxa weye lacagta shaqadeedii shaqadii bay gabtay sicir bararka ka jira suuqyada puntland ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsatada iyo bulshada wax ka iibsata waxaana goobaha ganacsiga ee magaalada boosaaso laga dareemayaa inay yaraatay iibsiga alaabooyinka ay ganacsatadu ka soo waarido dalka dibaddiisa faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
gobolka albeerta ee dalka kanada ayaa shaqooyinkii qaar dib loo furay kadib markii uu hoosu dhac ku yimid tirada dadka ee laga helaya xanuunka covid-19-ka soomaalida degan gobolkaasi ayaa ka mida dadka ku laabtay shaqooyinkoodii in muddo ah xirnaa wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa haddaba warkan ka soo diray halkaasi gobolka albeerta wuxuu ka mid ahaa gobolada laga digayey inuu kusoo rogaal celiyo xanuunka covid sagaal iyo toban balse hadda tirada dadka laga helayo xanuunka ayaa aad u yar marka loo eego gobolada qaar sida ontario laba boqol afar iyo afartan kiis oo cusub oo covid sagaal iyo toban ayaa shalay laga diiwaangeliyey gobolkaasi waa tiro yar marka lala barbar dhigo bilooyin ka hor waana tan keentay in shaqooyin badan dib loo furo bashiir xaaji cali oo loo yaqaano jamaal oo madax u ah hay-ad ka shaqaysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee loo soo gaabiyo iskaardo oo fadhigeedu yahay magaalada edmonton ee gobolkaasi albeerta ayaa marka hore ka waramaya shaqooyinka lagu laabtay gobolkan aanu joognay alberta ee dalka canada gaar ahaan magaaladan edmonton ee shaqooyinkii aada iyo aada bay hadda usoo noqdeen Een, markii hore ee shaqo la-aantu aada bay u sarreysay laakiin iminka shaqooyinkii waxaad moodaa inay dib u furmayaan gaar ahaan een, bulshadeenna ee soomaalida halka ku dhaqan aada bay uga shaqeeyaan een, meelaha laga qodo saliidda dib baa loogu wada yeedhay intooda badan halkan laftigeeda shaqooyinkii iyaguna een, laga shaqaysan jiray magaalada gudaheeda sida meelaha cuntooyinka lagu iibiyey iyo dukaamadii yaryaraa iyo waxyaalaha small businesska la yidhaha iyaga laftigoodu way soo noqdeen guud ahaan gobolku waxaad moodaa sidii uu ahaa lix bilood ka hor ama saddex bilood ka hor ama een, afar bilood ka hor inuu ka wacan yahay Een, waxaana rajaynaynaa in maalinba maalinta ka dambeysa xaaladdu ay isbedelayso xanuunkiina uu sii baxayo dadkuna ay shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii dib u hananayaan oo ay dib ugu soo noqonayaan xirnaanshaha shaqooyinka iyo xarumaha kale waxa uu saameeyey guud ahaan dadka degan gobolka albeerta gaar ahaan dadka ku cusub dalkan oo la sheegay inay caqabad ku ahayd qaabka online-ka ah balse hadda ay ku faraxsan yihiin in dib loo furo xarumaha walow ay wax ka barteen nolosha ku tiirsan qaabka online-ka waa kan mar kale bashiir xaaji cali jamaal oo hay-adda uu madaxda u yahay ee iskeerdo ay dalkan keento dadka soo galootiga ah in muddo tababaradii iyo caawimadii aanu dadka siin jirnay soomaalida ee gobolkan albeerta waxaanu ku bixin jirnay xagga aaladda layska arko internetka ama zoomka loo yaqaano waad iska garan kartaa dadka cusub ee soo galootiga ah qofku wuxuu jecelyahay qofkii inuu la kulmo oo la fadhiisto oo dantiisa u sheegto iyo dhibaatada haysataa si loo caawiyo laakiin qofka hadduu taleefon kuu soo diro ama aada internetka wax uu sheegto xoogaa waxaad moodaa inay ku adag tahay dadka cusub muddo bila iyo bar bay ku dhiganayeen aaladda internetka laakiin iminka galaaskii way yimaadeen si wanaagsanna macalimiinadooda hadda way ugu dhigtaa wayna mahadinayaan iminka waanu furnay dadku way yimaadaan howlihii shaqadii aanu qaban jirnay bulshadana hadda si habsamiya ayay u socdaan waana alxamdulilah wax lagu farxo weeye hodan faarax oo ku cusub magaalada edmonton islamarkaana tababar ka qaadata hay-adda iskeerdo ayaa xustay in markii hore ay ku adkayd qaabka online-ka ah ayna ku faraxsan tahay in hadda dib loogu laabto xarunta waxaan dhigtaa brogramka scardo waxaan bilaabay sebtembar waxaan ku qaadan jirnay suum class baan qaadan jirnay suum classka weligay maanaan aqoonin way nagu adkayd waan ku faraxsannahay alxamdulilah hadda waxaan nimaadnaa classka waxaan u dhiganaa galaaska silayfa wax badan baan ka faa'iidnay brogramkan markii hore iyo hadda farqi weyn baa noo dhexeeya oo xagga technolojiga ah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ka sokow taageerada iyo caawinaada dadka ay keento hay-adda iskeerdo ay u fidiso oo caqabad lasoo gudboonaatay markii uu dilaacay covid sagaal iyo toban sidoo kale waxaa jira dad badan oo hakad ku yimid howlihii dib u dejinta dalkan ay u waday hay-adda bashiir xaaji cali jamaal ayaan mar kale weydiiyey waxaa iska bedelay arrimahaasi halkan anagu diyaargarow badan baanu gallay oanu dadka kusoo dhaweynan taa anaga laftigeedii xoogaa way nagu yar adkaatay dadkii aanu u diyaarinay meelihii ay degi lahaayeen oo haddana dadkii ayan iman marka xoogaa hakadkaasi runtii wuuna saameeyey dadka qaxotigana wuu saameeyey annaga kaayada ahaan iskeerdana wuu saameeyey balse hadda waxaad moodaa inay wax waliba caadi kusoo noqonayaan muddo toddoba bilooda qofkii ugu horeeyey aanu dibadda ka keenay naloo keenay xalay buu yimi wiil soomaaliyeed buu ahaa markuu yimina waxaa la geliyey afar iyo toban casho oo karantiin ah inuusan guriga kasoo bixin halkaa joogo meel baanu diyaarinay gaara aanu kusoo dejinay oo cuntadiisii iyo wax walbaanu ugu diyaarinay saraakiisha caafimaadka ee gobolka albeerta ayaa ku baaqaya in dadku ay raacaan talooyinka loo soo jeedinayo si ay suuragal u noqoto in dib loo furo guud ahaan gobolka xuseen nuur xaaji v o a toronto
in ka badan saddex boqol oo kombyuutaro ah ayaa loo qaybiyey arday soomaali ah oo wax ka barata iskuullada melbourne waxaana sidoo kale adeegyo bilaashah loo fuliyey jaaliyadda soomaalida qaarkood ee uu saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa ka waraystay maxamed xaaji maxamed warsame oo ah madaxa hay-adda the hadal ee fadhigeedu yahay melbourne hay-adda lagu magacaabo the hadal oo ay maamusho jaaliyadda soomaalida ayaa qayb ka qaadatay sidii jaaliyadda soomaalida loo caawimi lahaa xilligan adag ee covid sagaal iyo toban uu saameeyey qaybaha bulshada sida waxbarashada iyo adeegyada kale haddaba madaxa hay-addaasi mahad xaaji maxamed warsame ayaan ka waraystay waxyaabaha ay u qabteen soomaalida ku nool dhanka galbeed iyo xaafadaha u dhow farsmagaalaha melbourne asalaamu calaykum baaf waa ku salaamaya adiga bahda idaacadda v o da hay-adda aan la shaqeeyo ah la yiraahda hadal ayaan waxaan markay dhibaatadu dhacday waxaan xoogga saarnay awal dadka dhalinyaradan fokuskeena inta badan wax la qabano iyo waxbarashada iyo waxaan ka qabano employmentiga iyo shaqada marka markii arrintan dhacday covid nineteenka bilowgiis hore ayaa waxaa noo muuqata dadka guryaha in lagu xiray oo dadku ay xanimeen waxaan isku dayay inaan ka caawino faamilada inay maarata dhinaca cunada dadka u baahan dadka dhan umaysa baahnin faamilada u baahnaa baahi jirtay maadaama faamiladun ay balaaran yihiin inaan xagga garowsariga cunada maarata adeega aan ka caawino adeeg muddo bil ah una isticmaali karaan inta laga baxayo waa waa bilowga hore kadibna waxaan aan fahamnay inay u baahan yihiin ciyaalka xagga waxbarashada maadaama iskuullada la xiray oo laga dhigay guryaha arrinta ayaa haddana u dhaqaaqnay inaan dowladda u qaylino iyo hay-adaha kale codsi ah in laga caawiyo faamiladeena maadaama aysan caruurta oo dhan aysan haysan kombyuutarada wax ka baran lahayn onlineka saddex boqol iyo shan iyo labaatan kombyuutar ayaan ayaan maaragtay qaybinay mahadow kombyuutaradan tirada badan ee aad sheegtay inaad u qaybiseen ardada soomaalida xaafadahee ayay degan yihiin yaase idinka caawiyey qarashaadkooda waa faahmaadsan tahay dhiyo marka u horeysa cunadaan u qaybina dadka dadka wixii u baahnaa cuno taasna waxaan ka jarnay shaqadeenna ayaa bixisay sababtoo ah barnaamijyo waxaa jiray kambin aan dhalinyarada aan u kaxayn lahayn oo kale maadaama wixii aysan jirin lacagtaasaan isticmaalnay oo aan u isticmaalno lacagihii lagu qaban lahaa barnaamijyada sportska oo kale maadaama dadka isu imaan karin ayaa waxaan u isticmaalna inaan cunno kusoo iibino aan dadkii gaarsiino laakiin kombyuutarada iyo korontadan lacagaan ku bixinaya telefoon maxaa biilasha dowladda statekana siisay iyagaa noo dhiibay lacagta hay-addeena u dhiibay hay-ada kalena kolleyba lacag lacagay u dhiibeen laakiin dowladda stateka ayaa lacagtaa noo dhiibtay qaybna donation kombyuutarada hadda sakanaanka oo kale shan labaatan xabay ahaayeen qaab waxaan ku helnay donation ah saddexda boqol oo xabana dowladana siisay iyo trusty waxaana xoog inuu anaga ahaa xaafadaha magaalada ah sida north north city of melbourne north melbourne kensington carlton parliamentan area ascafel area dadka soomaalida meelaha aad aadka ugu badan yihiin ah ilaa xaafadan la yidhaahdo windham warabi haddii kale loo yaqaano oo faamilo fara badan oo soomaali ay degan tahay ayaa culeyskeenu ahaa waxyaalaha kombyuutarada faamil kasta hal labtoob ayaa la siinayay dadkiina waa badan yihiin oo magaalada ku badan yihin waa la socotaa awooddeenu ma ahayn inaan ilmo kasta aan gaarsiino laakiin waxaan isusnay in faamil walba aan isku dayno faamilada u baahan inaan xabad siino marka saddex boqol shan labaatan kaas bixin saddex boqol waa cusbaayeen shan labaatan kuna second hand ayay ahaayeen muxuu ahaa waxaan kaloo ka caawinaynay korontada biilkeeda gaaska biilkiisa biyaha waxyaalaha saboortkan ayaan aada uga caawinaynay waxaa magaaladan ku nool mahadow sida aynu la soconno soomaali badan oo ka soo guurtay dalka new zealand qaarkoodna shaqooyinkooda uu galaaftay covid sagaali toban kuwaas iyagu maxaad u qabateen faamilada badan ayaa kasoo wareegay new zealand oo niyahow aan wadankan ku lahayn wax xuquuqo xagga maaragtay ceertoo kale in la siiyo ah haddii shaqadii ay ka istaagtay dad badan ayaa shaqadii luusgaray warshadaha ka shaqeynayay ama kambaniya u shaqeynayay ama tagsiyo wadaayay ama uba wadaayay marka dadkaas iyagana maaragtay culeys xoogla ayaa soo fuulay marka waxaan isku daya inaan ka caawin bal korontada biilkeeda iyo gaaska iyo maarata arrimaha inaan ka caawinno adeega cidda u baahan oo kale marka baabuurka registrationkiisa gaariga reerku leeyahay marka arrimo noocaasaan maaragtay isku dayn inaan dadka inta culeyskaan jiro aan aan garab istaagno waana waana arrin fiican bayna dowladduna waa dadaashay ilaa xad stateka baaf haddaan la socotay waa taa timi masaajidka iyo antii daaraha soomaalida u badan tahay hadda aan kuu sheegaya north melbourne iyo farlimentan ah sida dadka wadanka degan ay noogu soo gurmadeen dadka marka halkaa lagu xayiray waatay cunno keeneen waatay nala shaqeynayeen waatay masaajidka noogu imaanayeen dadka oo meesha bartamaha ku dhex yaala soomaalida masaajidka ay leeyihiin marka dadku waa dad wanaagsanoo bini aadan ah si wanaagsanna dadkeena ugu gurmaday annagana saasana laga rajeynaya markii xaaladdu ay meel kale qabsato masaajidda iyo hogaamiyaasha jaaliyadaha ayaa qayb weyn ka qaatay caawinaadda dadka soomaalida ah ee uu saameeyey cudurka covid sagaali toban iyagoo siyaabo kala duwan adeegyo bilaasha ay wax uga qabteen ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
markana dhegaystayaal waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo wariyaha v o ed ee qaahire xuseen cusmaan saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno hadal ka soo yeeray muftiga guud ee dowladda masar sheekh maxamed shawqi calaam oo xiisad iyo murun abuuray kadib markii uu muslimiinta qaaradda yurub uu ku tilmaamay in ay yihiin argagixiso muftiga guud ee dalka masar sheekh maxamed shawqi oo la hadlayay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ee dalkani ayaa sheegay in kalabar muslimiinta dalalka reer yuruba in ay ka tirsan yihiin ururka daacish ama isis آه، وجدنا أن أعداد الأوروبيين في داعش يتزايد يتزايد إلى أن وصل إلى ما يقرب من 50% من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا من الجيل الثالث والجيل الثاني sheekh maxamed shooki calaam muftiga guud ee dalka masar waxa uu yidhi waxaan ogaanay in tirada muslimiinta reer yuruba ee ka tirsan daacish ama isis in ay sii kordhayaan ayaga oo gaaray buu yidhi muftiga dalkani in ku dhow konton boqolkiiba muslimiinta ku nool yuruba gaar ahaan jiilasha labaad iyo saddexaad marka la eego nidaamka ay u dhisan yihiin xarumaha islaamiga ee reer yuruba iyo guud ahaan caalamka inta badan waa kuwa fuliya ajandooyinka aqwaan muslimiinka iyo kuwa aan ahayn ayuu raaciyey hadalkiisa sheekh maxamed showqi calaama في المراكز الإسلامية على مستوى العالم بتجد بأنها آه، في الغالب حتى لا نعمم في الغالب تتنازع أجندات أجندات مختلفة أجندات إخوانية وغير إخوانية وتمول بأموال cabdalla axmed qaaliba oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey xiisadda uu abuuray hadalka ka soo yeeray muftiga dadka muslimiinta ee dalkani masar Een, runtii hadalka muftigu markaasi loo eego waxau ahaa hadal aad u weyn islamarkaasina een, saameyntiisa leh waxaa la odhan karaa hadalka uu muftigu jeediyey waxa uu abuuray xiisad aad u ballaarhan oo ka dhalatay baraha bulshada waxaa aad loogaga falceliyey eh, baraha bulshada eh, gaar ahaan kuwa carabeed iyo guud ahaanba kuwa eh, bulshooyinka muslimka ah ay isticmaalaan ugu horeyn eh, waxaa xusid mudan in lambarka uu shiikhu soo qaatay ee boqolkiiba konton uu yahay lambar aad u weyn taasi oo ka dhigan een, eedda uu soo jeediyey inay tahay mid aad iyo aad u culus wadaaddo waaweyn iyo horjoogayaasha hay-adaha iyo ururada diiniga ee dalalka muslimka ayaa si weyn u diiday una beeniyey hadalka muftiga dalkani masar hogaamiyaha ama sheekha ugu sareeya hay-adda ashar dor axmed dayiba oo si dadban u weeraray hadalka muftiga ayaa bartiisa twitterka ku qoray ereyga muslimiinta waa argagixiso waa erey si xun loo adeegsaday aadna loo buunbuuniyey taasoo xitaa lagu qalday buu yidhi dadka muslimiinta taariikhda iyo damiirka waxa ay ka markhaati kacayaan in muslimiintu ay yihiin dad dhisa ilbaxnimo meel walba oo ay joogaan xitaa haddii ay yihiin dalalka reer yuruba ayuu ku yidhi warka uu baahiyey dor axmed dayiba sheekha ugu sareeya ashar cabdalle axmed kaaliba ayaa u arka hadalka muftiga masaarida saameyn weyn inuu ku yeelanayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka reer galbeedka Een, saameyntiisa waxaa la odhan karaa waxa uu sii siyaadinayaa een, cadaadiskii iyo caydhsigii lagu hayay een, bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan ee, wadamada galbeedka Een, waxaa iyaduna xusid mudan in hadalka ee, muftigu kusoo beegmayo iyadoo dhowaan uu ee, madaxweynaha dalka faransiiska ee, master macron uu isaguna yidhi ama uu soo jeediyey hadal een, ah in muslimku ama diinta islaamku ay caqabad weyn ku tahay adduunka iyo ganacshi la-aantiisana ay qeyb weyn ka tahay Een, marka ee, hadalkani waxa uu yeeshay runtii saameyn aad u weyn ee, dad badan baana ka falceliyey oo sheikhul ashar oo kale masar gudaheeda isku soo wada duuba waxaa la odhan karaa hadalka sheikhu waxa uu khatar badan gelin karaa een, bulshooyin badan oo muslimiin ah oo eedaha uu soo jeediyena beriga ah dhinaca kale war ka soo baxay xarunta ama daarta fadwada ee dalkani masar ayaa lagu beeniyey hadalka sheekh maxamed showki waxaana lagu xaqiijiyey warka ka soo baxay xarunta in muftiga uusan ka wadin kalabar muslimiinta reer yuruba in ay ka tirsan yihiin ururka argagixisada ee daacisha sidoo kale ururka midowda culummada muslimiinta ee caalamka ayaa diiday hadalka ka soo yaray sheekh maxamed showki calaama muftiga guud ee dalkani masar waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo idinkaga imaanayay magaalada kaahira ee dalka masar waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
xuseen cusmaan saxnuun ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna subaxnimo haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka cumar dhuulle allah u naxariiste iyo heesta halkudhageedu yahay
horay waan lumo afad baan aho hirbelaacayeafad baan aho hirbelaacayehoray waan lumo afad baan aho hirbelaacayeafad baan aho hirbelaacaye nahay habeen iyo inan hiboy kula hawlyaray kula hawlyaray aan kala hobsado inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawlyaray kula hawlyaray aan kala hobsado waan hawl badno harka maalintii haddaanan ku arag naftan hiifaya haddaanan ku arag naftan hiifaya waan hawl badno harka maalintii haddaanan ku arag naftan hiifaya haddaanan ku arag naftan hiifaya nahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay aan kala hobsado inaanahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hobsado mahe aan kala hubsado aan kala hubsado
guud ahaana dhegaystayaal idaacaddii subaxnimo ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah sahre cabdi axmed ayaa idinla socodsiinaynay sidoo kale waxaa isku soo dabaraday barnaamijka dhinaca farsamada bashiir abikar cabdulaahi inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaahalkaad joogtidunbaa layga soo helaa markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaa kaamaan hadalii waxaad i huwisee habqankaygu wacan kala hubsado kaamaan hadalii waxaad i huwisee habqankaygu wacan maahe aan kala hubsado aan kala hubsado oy aan kala hubsado markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtid umbaa layga soo helaa